subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax arbaca ah bisha julayn oo koob iyo labaatan sanadka laba kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashi ibraahim aadan iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobadaad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo xalay shaacisay inay duqayn la beegsatay maleeshiyada ururka al-shabaab meel ka tirsan maamul goboleedka galmudug maalintii talaadada ee shalay
wada shaqayn iyo duqaynta cirku way socotay mar dambe oo la joojiyo oo mataqaanaa madaxweyne donald trump uu yidhi ciidamada maraykanka ka soo bixeen soomaaliya inkasta oo aynan ka wada bixin ay wada joogeen waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland oo ugu hanjabay ganacsadihii lacaga baada siiya al-shabaab inuu dhinacooda dembiile ka yahay tallaabana ay ka qaadayaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
laba toddobaad kadib shirqoolkii madaxweynihii hore ee hayti jovenal moise ayaa talaadadii shalay waxa ay dowladda dalkaasi si rasmi ah ugu dhawaaqday in ariel henry uu yahay ra-iisul wasaaraha cusub ee hayti henry ayaa markiiba ambaqaaday howlaha dowladda waxyar kadib markii lagu dhaariyey munaasabad lagu qabtay magaalada caasimadda ee borto o prince halkaasoo khudbad uu ka jeediya uu ku bilaabay daqiiqad aamusnaan ah oo lagu xusuustay madaxweynihii la dilay ee hayti hayti oo ah wadanka ugu faqrisan jasiiradaha karibiyanka ee bartamaha ameerika ayaa waxaa ragaadiyey rabshado kala dhantaalay sharciga iyo kala dambeynta kuwaasoo ay dalka ka wadaan kooxo mooryaan ah oo aada u hubaysan ra-iisul wasaare henry ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono jawi saamixi kara in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada loo madlan yahay inay dhacdo bisha sebtembar madaxweynihii hore ee dalka hayti jovenal moise ayaa waxaa gurigiisa oo ku yaala caasimada dalkaasi ku dhex toogtay rag hubaysan oo dowladda ay ku sheegtay calooshood ushaqaystayaal ajnabi ah aqalka cad ayaa sheegay talaadadii in maraykanka uu raadinayo hab uu ku caawin karo dadka reer kuuba ee ku howlan dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda iyo in lagula xisaabtamo xukuumadda havana caburinta ay ku hayso xorriyadda dadka dalkaasi ku nool maraykanka ayaa ka shaqaynaya in la aqoonsado saraakiisha kuuba ee ka mas-uulka ah tacdiyada lagula kacayo dadka dhigaya mudaharaadyada nabdoon sida ay warfidiyeenka u sheegtay xogayaha warfaafinta aqalka cad jen psaki waxay intaasi ku dartay in maraykanka uu doonayo inuu kordhiyo galaangalka adeegyada internetka ee gudaha kuuba xoojinta gargaarka bini-aadanimada iyo dejinta nidaam xawaaladeed oo loogu talagalay qurbajoogta kuuba in eheladooda dalkaasi ku nool ay lacago ugu diraan iyadoo dowladda aysan faragelinin masaaki ayaa sidoo kale sheegtay in xafiiska maaraynta hantida shisheeye ee waaxda maaliyadda ee maraykanka uu sii wadi doono baaritaanka saraakiisha la magacaabay ee ka mas-uulka ah xadgudubka xuquuqda aadanaha ee lagula kacay banaanbaxayaasha waxay kaloo sheegtay in dowladda ay diyaarinayso koox xawaaladeed oo ka shaqaysa habka ugu habboon ee si toosa dadka reer kuuba loogu gacangelin karo lacagaha ay eheladooda u diraan iyadoo maraykanka uu muddo dheer ka walacsanaa lacagaha xawaaladaha ee xukuumadda havana ay ka dhacayso muwaadiniinteeda dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa
mahadsanid cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo warka caalamka nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waxay ahayd laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington dowladda maraykanka ayaa xalay shaacisay inay duqeyn kula beegsatay maleeshiyada ururka al-shabaab meel ka tirsan maamul goboleedka galmudug maalintii talaadada ee shalay duqeyntan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee maraykanka uu shaaciyo tan iyo intii uu xafiiska qabtay madaxweyne jo biden haddaba ka hor inta uusan soo bixin warka ku saabsan duqeyntan ayaa haaruun macruuf uu la xiriiray afhayeenka ciidanka xooga dalka soomaaliya gaashaanla sare cali xaashi cabdinuur waxaana uu weydiiyey sida duqeyn la-aanta ay u saamaysay howlgallada ciidanka soomaalida maraykanku bishii janawari ayuu ciidamo badan kala baxay soomaaliya duqaymihiina janawari baa u dambeysay siday idiin saameeyeen bixitaanka ciidankaas iyo duqayn la-aantu howlgalladiinni xilligii ay joogeen ciidamada maraykanka oo ay weliba taakuleynayeen ciidamadan gaarka ah ee commandooska wada shaqayn iyo duqaynta cirku way socotay mar dambe oo la joojiyo oo mataqaanaa madaxweyne donald trump uu yidhi ciidamada maraykanka oo ka soo bixeen soomaaliya inkasta oo aynan ka wada bixin ay wada joogeen haddana mataqaanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya kaas ahaan kumaandoosku uma fadhiisan bixitaankii ay ka baxeen soomaaliya oo ciidamadan kumaandooska waxay si toosa u wateen howlgalladii ay wateen hadday noqoto shabeellada dhexe hadday noqoto shabeellada hoose hadday noqoto galmudug hadday noqoto jubbooyinka hoose gaalkacyo waxaa waaye militarigu ciidamadan kumaandooska ah sidoodii ayay hawsha ay u wateen maraykankana ilaa hadda waxaa naga dhexeeya iskaashi fiican oo iyo wada shaqayn baa naga dhexaysa laakiin ayaduna way bilaaban doontaa duqayntii iyo mataqaanaa waayo sababta meelaha juungalka ah ama ama buushka ah oo diqda ah ayay diyaaradahaasu waxay mataqaanaa ku bartilmaamaysan jireen hogaamiyaasha ama qoladan amiirada ay dhahaan way ku bartilmaamaysan jireen oo mataqaanaa ay ku duqayn jireen laakiin calaqaadka ka dhexeeya maraykanka iyo iyo ciidamada xoogga dalka qolada maraykanka taakulaysa taakulantaradii iyo wada shaqayntii way socotaa si fiican bay u socotaa waa garta in duqaymuhu ay bilowdaan ma idinka ma idin sheegeen mise idinka unbaa saas jeclaan lahaa waa hadi dabcan ciidamada maraykanka waxay la dagaalaan argagixisada kaas ahaan annanka mataqaanaa waxaa naga dhexeeya xiriir maaragtay iskaashi baa naga dhexeeya haddaba maalin dhaweyd waxay keeneen oo ay ku wareejiyeen ciidamada commandooska ah baabuurta aan xabadu karin oo maaragtay ay ku wareejiyeen ciidamada mataqaanaa commandooska ah ay keeneen waa sax waa jecelnahay haddii ay suurtagal tahay ama ay bilaabaan ama ay bilaabaan duqayntii waa wax meesha ku jira sababtoo ah meelo aan efeteriga lagu geli karin ayay diyaaradahaasu maaragtay ay ka qayb qaadan lahaayeen dagaalkaas duqaynta ah waa arrin loo baahan yahay marka laga yimaado duqaymaha iyo wixii manaa maxaa kale oo taageero militariya oo dowladda maraykanku ay siin kartaa ciidanka soomaaliya ama wadashaqayntii hore maxaa ka bedelan oo ay la iman karaan haddiiba dib loo bilaabo ama lasii xoojiyo wadashaqaynta
wadashaqaynta haddii la xoojiyo de dabcan waaba wadashaqayntii waa la xoojiyey oo waxaa bilaabanaya duqayntii ay ka saacidayeen kor hoosna ciidanka infentriga soomaaliya socday korna duqayntii ka socotay waa waa midii loo baahnaa oo wanaagsanayd midda kale oo ah taaqulaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliya haddii la taakuleeyo oo sidii ciidan loo dhisi jiray loo dhiso waxaan hubaa waddanka soomaaliya inay geesba gees ay qabanayaan marka aniga aan saas ku leeyahay haddii iman urur infentary ah oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya haddii lagu kaa lagu marka ciidan infentary iyo urur oo meel ka dagaalgalayo waxaa lagu kabaa horin madaafiic ah marka waa garan kartaa horinta madaafiicda haddii lagu kabo ururkaas oo macalkumbad u ah madaafiicdiisii waxaan u malaynayaa shabaab iska daayay mataqaanaa dowlada wax kaloo celin kara in ayna jirin marka haddii hade dowladaha kaalmeeya ama dowladaha maaragtay caawiya ciidamada xoogga dalka soomaaliya haddii ay maaragtay taakulayntaas ay noo dhammaystiraan waxa waaye wadanka mataqaanaa amnigiisa sida ugu dhaqsaa badan ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ula wareegi karaan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanla sare cali xaashi cabdinuur oo u waramayey haaruun macruuf
gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare ayaa sheegay in ganacsatada magaalada gaalkacyo ay ka doonayaan inay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab isagoo ugu hanjabay ganacsadihii lacago baada siiya shabaabka inuu dhinacooda dembiile ka yahay oo tallaabana ay ka qaadayaan gudoomiyaha ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ay xididada u siibeen shabakadda al-shabaab u qaabilsanayd magaalada gaalkacyo taasoo beddelkeedana ah ganacsatada looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan u hogaansanaanta awaamiirtooda waryaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo khadka taleefonka ee magaalada gaalkacyo kula xiriiray ayaa waraysigan la yeeshay walaal horta dee ganacsatadu dalkay wax ku leeyihiin waxa ay ku ganacsanayaanna waa nabadda haddii nabad la waayana ganacsan mayaan nabaddana waxaa sugayaa waa ciidanka dhiig baa ku baxaya dhaqaalaa ku baxaya dadaal baa ku baxaya cod baa ku baxaya inay ganacsatadu ay qaybtooda qaataanna waa waajib diiniya hoosaaran halgankan lagula jiro argagixisada ay qaybtooda ka qaataan haddaan markii hore u cuddadaaraynay oo sanadkii aan soo shaqaynaynay aan ugu cuddadaaraynay inay xoogaa jileec amniga ay jiro baqdinta argagixisaduna ay badnayd laakiin hadda argagixisadii halkan deganayd xidada aan u siibnay lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ka difaacnay haddee waxaa la rabaa inay isgartaan annaga waxaan ujeedinayna baaq ah inay isgartaan oo ay fahmaan meesha loo socdo meesha loo socdo waxa waa in ganacsigu kordho amnigu bato argixisadu yaraato ganacsatadana in wax u kordhaan markii amnigu kordhaba ganacsatada waxbaa u kordhiya ganacsigii kor buu u socdaa marka maadaama ganacsigii kor u kacay waxaa la rabaa sababta ganacsigu ku kacay waa amniga inay qaybtooda qaataan waxaad hore u sheegtay in ganacsade damba oo ku ganacsanayo uusan jirin gaalkacyo taas waa hanjabaad marka soo looma arki karo idinkana inaad ola dhaqmaysaan ganacsatada sidii shabaabkii oo kale oo iyagana baadda ka qaadaya shabaabku maxay u qaban jireen annagu waxbaan u qabanaynaa amnigoodii baan sugnay sharafkoodii iyo noloshoodii baan hagaajinay shabaabku baad bay ka qaadi jireen lacag intay doonaan bay ka qaadi jireen dheyli bay uga qaadaan billay uga qaadaan asbuuclay uga qaadaan caruurtooday ciidameeyaan annaga dad soomaaliya oo dowladoodii ah oo wanaag u wadaanna dagaal baana ka socda gobolka weliba qeybta galmudug dagaal baa ka socda inay qeybtooda ka galaan baa la rabaa dadkan shabaab haysto oo iyaga la dhashay gobolka ka midkaa oo tobanka sana shabaab haysteen inay wax ka xoreeyaan baa la rabaa ma aha in wiil soomaaliyeedna uu iska ganacsado oo amnigii iyo dowladnimada ku dhex ganacsado midna shabaab uu haysto tobannaan sana ka badan waa dulan waana waajib inaan dadkaas ka xoreyno argagixisada waa gartay ganacsatada hore cashuurta maamulkiina ee way u bixin jireen marka hadda waxa aad ka doonaysaan ee dheeraadka ah ee aad ku qasbaysaan maxay yihiin cashuurta horta soomaaliya ganacsatada laga qaadaa waa wax aan macno badan lahayn adiga maraykan baa joogtaa waa taqaanaa taxiyal baa la baxshaa v i t baa la baxshaa cashuur kalaa la baxshaa mid guryood baa la baxshaa waad og tahay qof ka shaqeeya cashuur laga qaadaa waxaasoo dhan wadankan kama jiraan waxaa laga qaadaa canshuurta waa wax yarho markay soo degaan dekadaha ayaa laga qaada iyo canshuuraha dowladda hoose iyo shatiga wasaaradda ganacsiga iyo waxaan macno lahayn waxba ku fadhin baa laga qaadaa laakiin annaga mar walba waxaan jeedinaynaa waxay tahay war halgan baa lagu jiraa halgankana halgan sanad kastoo halgan la galo halganka waxaa wax ka gala ganacsatadeeda ganacsatadii baa waxay hadda noqdeen niman simay ee shabaab iyo administrationadii dowladihii waddanka ka jiray oo in shabaab xukumo iyo in dowladu xukunto isaga mid tahay qofka marka halkaa in laga dhiirigeliyaa la arka ninkii shabaab raacay inuu noqdo ninkii gumaysti u shaqayn jireed oo kale oo uu qofka ganacsatadaah uu isagu noqdo wadani isku isu xilqaama oo dalka iyo dadka wax ka qabta qofka wadaniyadda laga waayo oo la arko inuu meel kale u xaqlinayana haddii dhabaha waa lagu toosinaya dadka laakiin guddoomiye ee ganacsatada cabsi ay qabaan ayay lacagaha u siiyaan shabaab marka maxaa damaanad qaad ammaankooda ah oo aad u haysaan markaad tirahdaan annaga uun hana taakulayaan oo aysan waxba siinin shabaabka hadduuba u jeedo in shabaabkii la qabtay la maxkamadeeyey la xukumay la toogtay haddee wuxuu ka baqaa maba jiraanba waddankii nabad baan uga dhignay abeesooyinkii hurdanaa waa ka qabanay ganacsatadii inay shabaab laba xiriiraan ama ay la hadlaan baaba dembi ah taleefonkaba inay ka qabtaan baa dembi ah oo ay la xiriiraan waa inay ku kalsoonaadaan administrationka ay hoos toogaan iyo dowladooda ay lana shaqeeyaan laamaha ammaanka xoolahooda iyo naftoodana ay u huraan sida xoolahooda iyo dhiigooda iyo naftoodaba dowladda iyo soomaalida ugu horeyso iyaguna xoolahooda ugu huraan sababta ah waxaa dhiiggiisu baxaya oo dhimanaya wiil soomaaliyeed ma dhacaysa marka mid in dhiiggiisu baxo mid in sharciga lama siiyo mid in maxaanku idhaahdaa uu dagaalka galo midna uu iska ganacsado aan wax mas-uuliyad saaraan wax dhici kara ma ah mas-uuliyadda in qof walba meesha kuleeyaha laga qaataa la rabaa shabaabna aslanba boqol dollar qof inuu siiyo uma ogolin hal shilin qof inuu siiyo uma ogolin waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel ay joogaan baxo waana dulmi ilaahay agtiisana dulmi ku ah lacagtaad bixiso in dhiiggii ummadda lagu daadiyo adiguna aad lacagta bixiso waa dameernimo marka annaga dadka waxaan ka rabnaa inay xor noqdaane waxaan ka waxaan ka xoreynaynaana waa dhaqankaa xuna adduun iyo aakharaba ku xune annaga wax kale kama rabno ganacsatada annaga waxaan rabnaa ganacsatadu inay ka xoroobaan maskaxda shabaab inay ka xoroobaan maskaxda shabaab ka xoroobo ciddii aan ku ogaano inay shabaab xiriir la leedahay ama taleefoonkiisa shacab inuu soo diray aan ku ogaano nag tillaabaan ka qaadayna la-anna waa dembiile
maxay noqonaysaa tallaabada aad ka qaadaysaan tallaabada aan ka qaadayna waxaa noqon tallaabada shabaab laga qaado kale shabaab sharci baa u qoran qofkii ka mid noqda qofkii taageera qofkii xiriir la yeesha dembiilo wey iyagu lamid yahay shabaab waxaa la rabaa inay go-doon noqdaan diin ka baxe dad ka baxe dal ka baxe qabiil ka baxe qofna inuu dhagaha u raariciyo marna qof walbaa waxaa la rabaa inta aan ka fogna inuu ka fogaado ganacsatada waxay u muuqdaan dad ku jira dhagax iyo meel adag dhexdood maadaama cabsi ay qabaan darteed ay lacago baada u bixiyaan idinkana aad u aragtaan inay dembiilayaal yihiin marka dad xaaladaas ku sugan sidee idinka dembiilayaal uga aragtiin oo aad tallaabo sharci ah uga qaadaysaan annaga gaalkacyaan joognaa gaalha shabaab ma jooga xageebu shabaabka lacagta qaadiyaa jooga marka horta ha soo hor istaago shabaab baa la yidhaha yidhahdo meelaha ay haystaan m meelaha hadda ay nasanoo gaalkacyo gaalkaca shabaab ma haysto laba dowladood baa ka dhisan oo galmudug iyo puntland la yidhaahdo waa waa ku heshiiyeen in shabaab loola wada diriro kii dagaalkii safka ahaana waa ku wada jiraan kii magaalada gudaheedaana waa ku wada jiraan shabaabka a ka baqaysa ma wiilka telefoonka kasoo dirahaya shabeellada hoosa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare oo khadka teleefonka ugu waramayay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
dhowaan ayaa la filayaa in koob iyo toban magaalo oo soomaaliya ah ay ka qabsoomaan doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii guddiga doorashada ay toddobaadkan soo saareen jadwalka doorashada magaalada beledweyne oo ka mid ah meelaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashooyinka ayaa ku jirta diyaargarowgii ugu dambeeyey iyadoo halkaasi lagu dooran doono shan iyo labaatan ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalk ee soomaaliya wariyaha v o e-da xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne magaalada beledweyne waxay diyaargarow ugu jirtaa martigelinta doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in guud ahaan maamul goboleedyada dalka ay ka bilaabmato magaalada waxaa ka socda dhismaha hoteello iyo goobo lagu shiro oo si casri ah loo dhisayo dowladda hoose ayaa magaalada waxay kusoo rogtay shuruuc lagu adkeynayo nadaafadda deegaanka cabdi xuseen cismaan oo loo yaqaano canjeex ku-xigeenka duqa degmada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay abaabuleen dadka xaafadaha magaalada si iskaashi looga yeesho soo celinta bilicda magaalada beledweyne howshii qaybtii afaraad ayaan bilownay oo nadaafadda kuushin iyo waxaan ka bilownay xaawataaka ayaan ka bilownay labada xaafadoo kale way nala qayb qaateen oo bunduweyn iyo howlwadaag way ka qayb qaateen xaafad walba waxaa laga keenay labaatan iyo shan qofaa laga keenay boqolkaas qofood ayaa shaqaynaysay maadaama ay nagu soo socdaan qaybtii yani maarata doorashooyinka beledweyne lagu qabanayo doorashadii oo doorashadii ay ka dhacayso magaalada sidoo kale waxaa ka socda horumar dhanka dhismaha ah iyadoo laga hirgelinayo hoteello iyo goobo kale oo casri ah oo aan hore magaalada uga jirin maamulaha hoteelka golden maxamed tahliil maxamuud ayaa waxa uu sheegay inkan ganacsato ahaan ay fursad dhaqaale u arkeen in magaalada laga dhiso hoteello casri ah qofka ganacsatada ah markasta waa brofit seeking waaye qof oo faa'iido raadiyo waaye marka koowaad waxa loo furay waxay ahayd in maaragtay ganacsi faa'iidale laga sameeyo inuu magaaladan bilic kusoo kordhiyo dadkii ganacsatada maalgashtayna inay maaragtay faa'iido ka helaan dhalinyarada magaalada ayaa waxay soo dhoweeyeen dadaalka ay wadaan ganacsatada waxaana ay sheegeen in dadaalkooda qiimo weyn ugu fadhiyo horumarka iyo taariikhda beledweyne magaalada isbedel zaa'ida jira inkastoo magaalada beledweyne ay marka horeba horumar ka jiray oo hoteelo caalamiga ku yiileen haddana maalmahan hoteelo zaa'id oo casri oo aad oo la jaan qaadaya hoteelada east africa ku yaallo sida caasimadaha nairobi addis ababa magaalada laga dhisay magaaladii markii hore ayadoo qurxanada haddana laami markay yeelatay wadooyinka waaweyn halbowlaha ah laami hoteelo qurqurxan oo casriya laga dhisay magaalada bilicdeeda isbedel zaa'ida laga dareemaya dhalinyarada waxaa ka dareemaya maalmahan inay aad u caweeyaan magaalada aad usoo fadhiistaan maqaayadaha iyo hoteelada dhisay iyo wadooyinka hareeraheeda maqaayadaha laga furay oo casriga ah aad magaalada waxaa ka dareemaya waqtiga habeenadii ah sidii hore inay hadda ka qurux badan tahay ka saxmad badan tahay dadka aad u caweeyaan siiba dhalinyarada ayaad ka dareemaysaa dhalinyaradiina kalbihiina xitaa dadka waaweyn ah oo shaqooyinka markay kasoo rawaxaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
tirada dadka ku geeriyooday mudaharaadyada ka socda dalka iiraan ayaa kor u dhaaftay shan qof sida ay baahinayaan warbaahinta dalkaasi warbixintan waxaa magaalada qaahire ka soo diray wariyaha v o e da xuseen cismaan saxnuuni banaanbaxyo ballaaran oo ka dhacay dalka iiraan maalintii lixaad oo xiriir ah ayaa cirka isku shareeray maalintii koowaad ee ciida kaasoo saacadihii ugu dambeeyey ee xalay sababay geeri iyo dhaawac fara badan geerida iyo dhaawaca soo gaaray dibadbaxyaasha ayaa yimid kadib markii ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha iska hor imaadyo xoogan uu ku dhex maray gobolka qojistan ee koonfurta dalka iiraan gaar ahaan caasimada ahwaaza oo ah meel ay degan yihiin dad badan oo carab ah baraha bulshada ee dalka iiraan ayaa baahiyey muuqaalo muujinaya boqolaal dibadbaxyaal ah oo ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah dowladda gaar ahaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalka iiraan cali kamani dibadbaxyada dadka reer iiraan ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii biyaha ay ka go-een gobolka qojistan ee dalkaasi iyo deegaano kale oo ka mid ah koonfurta wadankaasi muuqaalo video ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ee dalka iiraan ayaa lagu soo bandhigay dibadbaxyaal caraysan oo ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga ee wadankaasi xilli ciidamada amniga ay ku sugnaayeen goobaha dibadbaxyadu ay ka socdeen dhinaca kale dowladda iiraan ayaa xirxirtay shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqa xorriyadda kadib markii ay ku hor banaanbaxeen afaafka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada tehraan ciidamada amniga ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsadee dibadbaxyaasha isugu soo baxay deegaano badan oo ka tirsan magaalada ahwaaza si ay u kala eryaan taasoo sababtay dhaawac fara badan oo soo gaaray dibadbaxyaasha xeelleerayaasha bariga dhexe ayaa sheegaya suurtagalnimada in dibadbaxyada ay sii xoogaysaan maalmaha soo socda marka la eego carada iyo dhiiranaanta ay muujinayaan dadka reer iiraan oo qaarkood kasoo horjeeda nidaamka islaamiga shiicada ee uu hogaamiyo cali kamani arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowaan dalkaasi ay u doorteen madaxweyne ibraahim ra'iisi kaasoo ka tirsan qolyaha mayalka adag ee nidaamka ama kacaanka islaamiga ee xukuma dalkaasi tan iyo sanadii kii xuseen saxnuuni v o a qahira
ra-iisul wasaaraha britain oo ay warbaahinta qaarkeed sheegtay inuu maalintii isniinta ugu yeeray maalinta xorriyadda kadib markii la qaaday xayiraadihii dalkaasi saarnaa ayaa kusoo beegantay iyadoo kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalkaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa sii badanayaan warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid caawil ismaaciil
marka dhinac laga eego ma muuqdo isbeddel weyne bilihii ugu dambeeyey dadku sidii ay suuqyada ugu adeeganayeen ayay howlahoodii u wataan meelaha wax laga cabo beryahanba waa ay furnaayeen dadkuna si caadi ah ayay isu dhexgelayeen inkastoo madaxa caafimaadka england chris wity uu ka digay inaanay xaaladdu wanaagsanayn haddana goobaha lagu caweeyo xarumaha cayaaraha lagu qabto si caadi ah ayay dadku u tegi doonaan inkastoo meelo badan lagu xidhay in loo ogolaan doono oo keliya dadka qaatay labada tallaalba dadku xor ayay u yihiin inay guryaha ka shaqeeyaan ama xafiisyada lagu soo noqdo tirada dadka meel ku kulmaysaa iyaduna xaddaaf ma yeelan doonto waa isbedelada ilaa iminka muuqda ee la sameeyey mandaqadaha kale ee boqortooyada britain sida mandaqada scotland waqooyiga ireland iyo welashku iyagu waxay qaadeen waddo tan ka duwan qunyar qunyar ayaa xayiraadaha loo qaadayaa go-aankaasna waxaa qaatay madaxda deegaanadaasi bulshada ku nool halkaasi qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta waa ay ku raacsan yihiin inkastooo ay jiraan dad iyagu diidan oo ku doodaya in xorriyadoodii laga qaaday waxaan la kulmay dad soomaaliyeed oo degan galbeedka magaalada london oo ka hadlaya dareenkooda xayiraadaha la qaaday sidaad og tahay waxaynu soo marnay hal sano oo dalku uu kala xirnaa dadka shaqeeya iyo dadka shaqeynba ay xoogaa nolosha celiir yarana gashay alxamdulilah waxaanu dareemaynaa in culays fara badan uu naga degi doono insha allah haddii ilaah shaqooyinkiibaa isu furmaya familadiibaa isarkaya dadkii kala xidhnaabaa isarkaya masaajidadiibaa lagu tukanayaa restaurantiyadiibaa la tegayaa isdhexgalkii bulshada ayaa isu furmaya isu socod fara badan baa furmaya noloshiiba waxaad moodaa inay kusoo noqonayso sidii hore caadigaha asalaamu calaykum dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaan waxaan dhahayaa ciid wanaagsan meel walba ay joogaan anigoo magacayga ah axmed xuseen cariif oo wadankan wadanka awstria kasoo guura laakiin wadankan degan london aad iyo aadaan maaragta ugu faraxsanahay maanta oo maaragta ciid ah iyadoo aad iyo aad ugu soo toostay waqti aad aad ugu fiican aad iyo aadaan ugu faraxsanahay cabdixafiidow ra-iisul wasaare boris johnson ayaa axaddii go-aankii sii hore ka noqday kadib markii la xaqiijiyey inuu la kulmay qof qaba xanuunka covid sagaal iyo toban waana xogayaha caafimaadka qofkaasi hore ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha looga sheegay in aanu boris johnson isku xakamayn doonin gurigiisa arrinkan ayaa dad badan oo bulshada ka mid ah ka xanaajiyey iyadoo dadka qaar ay sheegeen inuu ra-iisul wasaaruhu fayadhowrka bulshada ku cayaarayo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa iyaguna sheegay inay dowladdu ku fashilantay maareynta xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo laga cabsi qabo in dalku galo bandow kala dayrta fooda inagu soo haysa haddaba saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa arrintani mustaqbalka ra-iisul wasaare boris johnson su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim herari oo degan magaalada glasgow oo ku taala mandaqada scotland labadii sannadood ee boris johnson uu xukunka hayay waxa uu la daalaadhacayay maareynta xanuunka covid oo ay dad badani ku dhaliileen dowladiisa waxa uu culays weyni kaga imanayaa garabka midig ee xisbiga xisbigiisa oo u ololeeya in xaryaraada la qaado dowladiisana waxay ku eedeeyeen garabkaasi inay tahay mid geeridiida sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka guddiga xildhibaanada xisbiga muxaafidka ah ee charles walker waxaa kale oo la sheegay inaanu ra-iisul wasaaruhu ku qanacsanayn oo uu doonaya inuu xilka ka tago si uu ugu laabto shaqadiisii hore ee uu ahaa qoraaga oo uu lacag aada uga fara badan tan uu iminka qaato ka samayn jiray sida uu sheegay la taliyihiisii hore ee dominic cummings habeennimadii jimcaha ayaa ra-iisul wasaaraha iyo xogayaha maaliyadda telefoon looga soo diray xarunta ilaaleynta fiditaanka xanuunka covid sagaal iyo toban kadibna waxaa loo xaqiijiyey in xogayihii caafimaadka xanuunka laga helay iyaguna ay ku sugnaadaan guryahooda tirada dadka iminka xanuunka qaadaya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii badanaysa tanina waxa ay warwar ku abuurtay xeeldheerayaasha caafimaadka iyadoo ay cusbitaaladu ka digeen inay soo badanayaan dadka xanuunka u soo gelaya cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london haatana waxaad nala dhegaysataan heestan
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo caashi ibraahim aadan cashicuud intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo